habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga maraysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha febraayona waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeenna v o a somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadan idaacaddeenna caawa idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mida waraysi aannu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya weeraradii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka dhacay jimcihii runtii waxaa ammaan aad u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen waayo way soo geli waayeen meelihii taargetka u ahaa oo idil waa laga hor istaagay ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaceen duur cidle ay ku farxaan laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareenaa mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen oo baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay aniga meel u dhowaan joogay waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja intaasoo ku wadacayna yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciidho iyo qiiqi leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale marka horese warkii caalamka wakiilka gaarka midooda afrika u fadhiya soomaaliya francisco mediera ayaa si adag u cambaareeyey labadii qarax ee fiidnimadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku dhinteen dad gaadhaya afartameeyo ambasador mediera ayaa war-saxaafadeed soo saaray ku sheegay inuu tacsi tiraanye leh u dirayay eheladii dadkii ku waxyeeloobay weerarkii ay geysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo looga dan lahaa buu yidhi in argagax lagu abuuro bulshada soomaalida dhexdeeda amisom waxa ay si xoog badan u cambaaraynaysaa weerarkan waxa ayna mar kale dib u xaqiijinaysaa go-aankeeda ah inay si dhow ula shaqaynayso ciidamada ammaanka ee soomaaliya si soomaaliya looga xireeyo xagjirka iyo argagixisada ayuu yidhi dhinaca kale danjiro midyera waxa uu ka hadlay shil ay ku lug lahaayeen ciidamada midooda afrika oo ka dhacay bar kontarool oo ku taala lambar afar isla jimcihii shilkaasi oo ay ku dhinteen laba ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayna ku dhaawacmeen lix qof oo kale oo laba ka tirsan ay ciidamada ahaayeen halka inta kalena ay dad rayid ahaayeen sida ay sheegeen warar dhinaca amniga ahi xogo kala duwan oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegay in ciidamada amisom ay rasaas ku fureen ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo ku sugnaa bar kontarool kuwaasoo amar ku qabay inay hubiyaan dhammaan gaadiidka gelaya garoonka diyaaradaha xilligaasi oo ay jirtay xaalad amni oo culus oo ka dhalatay weerarkii ay habeenkii jimcihii al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa ilo wareed ay u sheegeen in ay ciidamada amisom ay ka galaan garoonka albaab kale oo loo asteeyey kadibna halkaasuu muran ka dhashay murankaasina uu keenay in rasaas la furo danjira midyera war-saxaafadeed uu soo saaray arrintaasi kaga hadlay ayaa sheegay in ciidamada amisom ee shilka ku lug lahaa oo xilligaasi sideen ay sideen dad ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ayna ahaayeen ciidankaasi kuwo lugta ku lahaa dhacdada ka dhacday bar kontarool ee lambar afar ee ay maamulayeen ciidamada nisa ee soomaaliya waxa uu sheegay midyera in dhacdadaasi haatan baadhitaan ay ku wadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo howlgalka amisom mana bixin faahfaaha intaas dhaafsiisan saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho dowladda maraykanka marka laga soo tago daandaansigii dhowaantan ay ku qaaday pyongyang madaxda dalka kuuriyada koonfureed ayaa arrinkan ku dhawaaqay kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha koonfurta waa kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale wafdi ka socday dhinaca kuuriyada waqooyi oo u yimid siyool ka qaybgalka ciyaaraha xagaaga waxaan labada dhinac isku raacnay ayay yidhaahdeen in xiriirka labada kuuriya iyo maraykanku uu noqdo mid dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin goor sii horreysana war qoraala oo uu soo saaray warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku sheegeen in cunaqabateyntii ugu darnayd ee in cunaqabateyntii ugu dambeysay aan idhaahde maraykanka ee dalkaasi uu ku soo rogay uu yahay mid dagaal abuur ah ayadoo sidoo kaleetana arrintaasi ay kicinayso xiisada siyaasadeed ee gacanka kuuriya
midnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington maalintii jimcihii waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qaraxyo ay geysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab waana weeraradii ugu cuslaa ee magaalada ka dhaca muddo ku dhow afar bilood haddaba guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan sida ay maleeshiyada al-shabaab ku heleen dirayska ciidanka booliiska oo ay wateen kuwii weerarka soo qaaday haaruun macruuf ayaa weeraradaasi iyo shil kale oo ay ku lug lahaayeen ciidamada amisom ka waraystay xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim xarun waa mahadsan tahay walaale runtii arrintaas waxaan u aragnaa arrin nasiib darro ah oo muxuu ahaay dib noo xasuusatay in ilaa iyo hadda shabaab weli ay xamarka howlgeli karaan runtii aaday nasiib darro ay u tahay shacabka soomaaliyeedna waa ugu tacsiyeynaya dhacda jimcaha waxay ahayd dhacdo foolxun dhacdo runtii muxuu ahaay aan malaynaynin runtii aanan filaynin ay ahayd shabaab in ay soo geli karaan oo ay weliba heli karaan muxuu ahaay aaladihii muxuu ahaay ay ciidamadeena ay gashnaayeen sida la sheegaya bariiskeeda ciidanka booliiska ayay gashnaayeen weliba kii ugu dambeeya ay gashnaayeenaa laleeyahay fooneyayaal ay wateen oo muxuu ahay kuwii ciidankeena ay wateen marka waxaasoo dhan waxa weye waxyaabo oo foolxumo ah oo aan runtii aanan malayn karaynin laakiin baaritaana socdo oo intaan ka warqabo wasiirka amniga iyo taliyayaashii b c ay ku yihiin waxaasoo dhan in ay ay baaraan annagana ka guddi ahaan arrintaas ayadaa waan ka fadhiisanay waana waxaan waxaan rabnaa in aan aan balbaaritaankaas wixii kasoo baxo aan aan baarlamaanka soomaaliya gaarsi waa gartay marka sideeba ugu suurto gashay ayay kula tahay inay tagaan meelahaas halbowlaha ah ee dadka iyo madaxa dowladuba ay ku badan yihiin hay-adaha amnigu ay ku badan yihiin iyagoo weliba adeegsanaya sidaad sheegtay dirayskii iyo astaamihii ciidanka haruna waa kuu sheegay waa arrin dhacda runtii murugo leh oo aan aan filaynin laakiin haddana waxaad ogaataa shabaabka la sheegayo waa dad soomaali ah dad ajaanib ah oo cadcad maaha oo le dadkan xaggay ka yimaadeen intuu soo dharkiisa iyo alaabtiisa uu bacyaal kusoo qaato wuxuu iska isiigalabisan karaa madaxtooyada agteeda isiigalabisan karaa qof soomaaliya derbigan intuu isku aadiyo ama guryahaas jaban iska dhexgalo uu kusoo labisto la yaab ma noqonayso laakiin haddana runtii waxaa ammaan aada u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen waayo way soo geli waayeen meelihii taargetka u ahaa oo idil waa laga hor istaagay ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaceen duur cidle ay ku qarxaan laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareenaa mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen oo baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay aniga meel u dhowaan joogay kan kale unbaa ismidaami sameeyey kan aniga hadda aan soonihiisa ku sugnaay ismidaamma sameynina baabuur la qarxiyey ayuu ahaa ama ciidankeenaba erad culusa ku dhuftaana ama iskiis u qarxayay ahayd oo muddo badan lalahay baabuurkan ha laga wareegsan lahaa dad muxuu ahay laga wareejiyey laakiin kan dhimashada badan keenay runtii ma garan karayo siduu waddooyinka ku maray laakiin markii ugu horreyso waxaa noola sheegay inay soo jiireen bara koontar oo xabado ay ka daba dhacayeen qaarkood saaraay ay dhaawac ahaayeen waxaasoo dhan dhiigoodii muxuu ahay baabuurkaas meeshuu askarta kusoo xabadeeyey meeshay isku soo xabadeeyeen intaba waxa weye ilaa iyo meesha baabuurka ay ugu degeen oo lagu laayay eega dhiigga u yaacsanay marka waxaa dareemaysaa inay ciidamada ay soo xabadeeyeen ay ciidamada lasoo dagaaleen lana daba baabuur la daba socda u yahay marka si kastaba ha noqotee qiil noqon mayso waa la daba socday ka hortagaa la rabaa waa la daba socday waxaa ka fiican in laga hortago oo wixii muxuu ahaay ayba markii ugu horeysa soo haweysan laakiin insha allahu baaritaanka ka hor dhici mayno wixii oo kasoo baxana waa waxaan ku sugaynaa xarumaha baaritaankaas lagu soo aroori waayo waxaa kalood maanta ka hadasheen dhacdo kale oo daba socotay dhacdadaas oo ahayd israsaasayn ama rasaas ay fureen ciidamada amisom hadda ma caddaynaya ciidamada amisom fureen in iyaga lagu furay iyo in la isku furay laakiin adaa ii sheegi doona siday wax u dhaceen maxaad ka maqashay dhacdada dhex martay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom inaynan ciidamo amisoma ay rasaas la beegsanaynin waa caddahay taas waana waxaa weye runtii waan kuu xaqiijin karaa laakiin waxaan maqalnay in ciidankaas ay ay joojiyeen intuu dagaalka socday ayayna ahayd oo xilligii een, jimcaha Een, waxaa aan- tuhunkeeda lawada qabaa ciidankana ay ka wada dharagsan yihiin in ay heli karaan nimankan ee, ama han- ha ka soo qaataano goobihii hore ay u weerareen ha ka qaataano ama ha ka qaataanaba dagaalkii ugu weynaayo ceelcad ku dhex maray ee ta- taawiyada ee ay haysteen nimankan ha qaataano inay heli karaan shabaabku baabuurta ay ay ay wataan marka la yidhahdo amisom ay wataan marka taxadir ciidanka ay ay samaynayeen iyo hofsiina ay samaynayeen maadaama dhinaca loo jeeda liigu sheegay in ama eelaboorka xaggiisa uu ahaa ah, een, soonaha laisku qabtina ay ahaayeen inta een, muxuu ahaaye number afar iyo eelaboorka inta udhexaysa ay ahaayeen ay een, ayaan filayaa aad aan u jeclahay meesha ee, waxay ka dhaceen inay ahaayeen meeshaas marka een, si kastaba ha noqotee een, amsom waxaa aniga aan xogta ku hay ay diideen inay istaagaan ee, ciidankana iyaga ay xabadda ku bilaabeen taasna waa nasiib darra aad iyo aad ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay ugu xun tahay ilaa declaration dhab ah oo hubaal ah een, ay ka bixiyaan siday waxay u dhaceen mas-uuliyiinta een, amisom
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka soomaaliya haaruun macruuf ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac bulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaan ku soo qaadanaynaa raad intee la-eg ayuu ku leeyahay burburka qoysaska qurbaha dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha ku nool mowduucaas waxaa inoogu marti ah oo aan su'aalahaas iyo kuwo kaleba weydiin doonaa ibraax yuusuf ciyow oo ah qoraa soomaaliyeed oo qortay dhowr buug oo uu ka mid yahay buugga ilo-oy sidoo kale waxaa ifraax ay muddaba ka shaqaynaysay waxna ka qoraysay arrimaha bulshada waxaa ifraax ku nooshahay dalka norway magaalada osla ifraax ugu horreyn kusoo dhowow laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsantahay maasha allah waan dhowahay Ee, ugu horreyn intaanan mawduuceena u gudagelin bal waxaad ee, warbixin naga siistaa bugaagta aad qortay ee uu ugu dambeeyey buugga ilo-oy Een, sax buugaagta aan qoray waa ilaa iyo saddex buug Een, waxaa qoray laba buug oo caruureed waxaan kaleeto qoray sida magacaada oo buugga la yidhaahdo ilo-oy Ee, buugga ilo-oy wuxuu ku saabsan yahay een, nolosha lamaanaha guud ahaan waa qiso jaceyl ah oo runtii aada u muruga badan kana kala dhacaysa magaalooyin kala duwan ee caalamka ku yaalo sida magaalada muqdisho magaalada london iyo magaalooyin kaleeto badan Een, buuggaas waxaan aada ugu magacaabay oo ku jira dhibaatooyinka bulshadeena soomaaliyeed haysata sida qabiilka sida dhallinyaradoo shaqo la-aan fara badan ay ku haysato sababta qabiilka lamaanihii oo maxaan ku idhahdaa noloshoodu aysan deganayn waxaan kaleeto ku magacaabay caruurta yararka ah oo ku dhashay dhibaatooyinka kala duwan ama cudurada kala duwan qaba oo iyo sida qaldana bulshaden ay ula dhaqmayso Een, cudurada sida autismaha iyo down syndrome-ka carruurta markay la dhashaan iyo dhibaatooyinkooda marka buugga ilo ooy waa buug runtii xanuun fara badan ximbaarsan sababta magaca ilo ooy keentana waa taas waayahay waan u imaan doonaa buuggaas mar dambe ee haddii ilaa yidhaahdo iyo barnaamijyo kaleba ee aanu u gudubno ee, mawduuceena maanta bal sharaxaad naga sii burburka qoysaska soomaalida ee qurbaha haysto sida aad u sawiri karto Een, runtii arrinta mawduuca ah lamaanaha iyo burburka mm, nolosha lamaanaha ee galbeedka markii qaas ahaan aan deganahay galbeedka caashaan soomaalida degan qurbooda noloshooda runtii markay qusas lamaanaha way dhib badan tahay een, intii dambe laakiin siiba galbeedka dadka deganaa aada looga sheegtaa iyo dhallinyaradeeni dhallinyaradeeni oo haddeetan dilal fara badan xabsiyada ku jira maxaan ku iraadaa ayaga isdilaayo ayaga noqo dad maxaan ku iri daroogeysta ah oo kala gata ama isticmaalaba een, daroogooyin kala duwan dhibaatooyinka lamaanaha ama nolosha qoyska ma ka bilaabatay dhibaatada ah in dhalinyartu maanta ay ay ka baxeen qadka caadiga ah ee nolosha waa sax saa aaminsanahay aniga nolosha lamaane ee maanta taala galbeedka waa nolol runta aada u dhib badan waxayna ka imaatay waalidiintii oo aan ahayn laba qofood hooyadii oo keliya inay ilmihii la nooshahay hooyadii oo keliya inay ilmihii keligeed u socoto aabaha sababo fara badan oo kaga maqan yahay musawirka qoyska soomaaliyeed ee maanta galbeedka degan ha ahaatay inuu shaqo aada u dhib badan uu shaqeeyo oo sida inuu yahay tagsiile ama basle ama shaqo kaleeto dhib badan ay keenaysa inuu ka taga familka uu ka maqan yahay in badan amaba oo ah go-aan uu gaaray asiga uusan familkiisa ilmihiisa kaga mid ahayn sida inay dhaqaale ku raadinayaan familkii oo kaleeto oo asoo nool oo shaqaynayo familka haddana uusan kamid ahayn maxaa yeele dowladda waxaa loo sheegaa arrinta ah maxaa waxaan rabnaa inaan lacag qaadano ismana qabno waaya marka mis qabno iyo waxyaabaha lamidka markay imaato waxay keenaya aabahan inuu guriga banaanka ka ahaado oosan caruurta arkin caruurta markay seexdaan oo keliya oo yimaado intaysan ka kicinna oo ka baxo guriga waaya kale dhibaatada noogu haysa waxay tahay waalidiin fara badan oo is- waalidsiba ragga u badan ee banaanka aada waqti badan ugu isticmaala sida siyaasada qabiilka iyo waxyaabaha lamidka iyo jaabka oo Faahfaahintaas- in badan ku mashquulsan faahfaahinta waa u imaanaynaa ifraax waxaad bal eh, horta warbixin naga siisaa sidee ayay eh, aabbayaasha maqan iyo qoysaska burburkooda iyo muddo dhan baa laga sheekeynayay sidee ayay xiriir ula leedahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ama isdilayo ama la dilayo ama xabsiyada ku jiro ama iskuullada ku dhacaya ee waxbarashada ka harayo burburka qoysaska soomaaliyeed soo gaarayay labaatameeyadii dam sannadood ee lagu jiray nolosha qurbaha ee galbeedka lagu noolaa Een, waxaan aaminsanahay runtii inay saameyn weyn ku yeelanayso maxaa yeelay waxaa badanaa dhalinyaradan halaabay waxay u badan yihiin waa wiilasha Een, wiilkii marka uusan arkaynin aabe asoo kaleeta oo ku fiirsan karo oo ku faani karo oo dhihi karo aabaheygu saan iyo saan waaye inaan asoo kaleeta noqdaan rabaa uusan joogin booskii aabahey oo ka baxay oo cunugii maxaan ku idhahdaa qof maskaxiyan u toosinaysa uusan helaynin qof dhiiri gelinaysa uusan helaynin Een, wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeta uu soo bedelayo qofka kaleeta soo bedelayo waa nin banaanka taagan oo wadada taagan oo raba cunugan inuu mustaqbalka maxaan ku idhahdaa ka baabi'iyo daroogiista ah u dhiibanaya daroogadiisoo dhahay iisoo gad waxaa arkaysaa laba iyo toban jir soomaaliyeed maanta osulo dhexdeeda gadaya maxaan ku idhahdaa daroogo maxaa yeelay guriga ay ku noolaayeen waxaa ka jira cariiri fara badan hooyada waxaa laga yaabaa lix cunug inay haysato lix cunug ha haysato maxume lixdoodao dhan kama wada adko tan kale waxaa kusii darsantay lixdooda in wiilashiisiiba banaanka loo bixiyo dhawr qayladina naga daaya socda naga baxa ilaa laba qol waa waxay degan yihiin waa famil ceer qaata waa famil faqri ah degan magaalo aysan ku noolaan karin cunugii marka markuu arko banaanka imaado oo lacag la siiyo nimanka daroogistayaasha ee lacag yaris siiyaan wax weyn ay la noqonaysaa boqol iyo konton dollar hal maalin hadday kusoo gasho adoo weligaa shan dollar lagu siinin micnihii wax weyn ay kula noqonaysaa ilmihii marka farahay kasii baxeen dhaqaalihii een, nolosha guriga familki ma cafinay ma saamaxaysa in cunug walbeeta iphone loo galo dhibaatada ugu weyn ee dadka haysa taasay noqotay dhaqaalihii familkii oo xun iyo bulshada banaanka joogto wax kaleeto cunuga inta ka gadato caqligiisii maskaxdiisi ku wareeg ku wareeg ku wareegay kabacdina cunugii oo xabsi la geeyo iyo dhibaatooyin kaleeto badanaa ka imaatay Waxa- taasna waxay ka imaatay aaminsanahay booskii aabaha ah ka maqan bulshada waayahay ee waxaad ee, carabka ku dhufatay dhibaatada ugu badan ee muuqatay inay wiilasha tahay qurbaha laakiin dadka adigoo kale ah ee arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa ay ka warhayaan inay dhibaatooyin kale oo gabdhahana haysta jiraan laakiin aan aada looga warhaynin maxaad nagala wadaagi kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca ee bulshada iyo marmarka qaarkood waalidka laftirkoodu aysan ka warhayn Een, gabdhaha soomaaliyeed runtii dhibaatooyin bara- fara badanaa ku dhaco markay qurbahan ay degan yihiin oo waalidiintooda aysan ogeyn siiba gabdhaha da-dooda aadkay u yar tahay oo udhexeyso een, saddex iyo tobanka sano ilaa iyo sideed iyo tobanka sano labaatanka sano waa dhibaatooyinkan gabdhaha ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa gabadha in aysanba ogeynba maxaan ku ihahdaa markay caada ku dhacda kadib waxyaabaha ka imaanaya dhiiga caada markuu imaado kadib natiijada ka imaan karto inay wiil saaxiiba yeelato iyo waxyaabaha lamidka ah in natiijada ka imaata ay noqotaa laga yaabaa uur taasoo keenaysa inay la xiriirto een, gruubka caafimaadka aniga aan la shaqeeyo Een, taas badanaa waxay keentaa in dad ay gacanta ku dhigaan oo la yidhaahdo okay wax macquula maahan cunug yariisa ha tahay urkaan ma yeela kartid waa in lagaa soo xaaqo ama xataa haddii lagula tali lahaa haddii ayar ay rabto cunuga inay haysato wax macquula ma noqonayso waaridkeed ma rabaan waxaa laga yaabaa hadday ogaadaan inta qaadan soomaaliya ka tuuraan ama haddii xataa la wado oo la geeyo tuulo kaleeto oo gobol kaleeto la geeyo mar walbeetaba inay hay-adda ilmaha qaadata intay imaato ilmihii ay la wareegto maxaa yeelay cunug cunug ma kori kara waddankan qofka toban iyo sideed sano markuu jiro qaangaar yahay ka hor qaangaar ma aha taas darteed gabdhaha dhibaatooyin fara badan dhinacaas ka haysta dhinaca kale dhibaatada ay ka haysta waxay tahay gabdhi ayagoo yaryar oo labaatan sano toban iyo siddeed sano jir ay guursanayaan ilmay dhalaayaan markay caruur ay dhalaanna waxay ka haraysaa waxbarashada iyo mustaqbalkeeda taasoo keenaysa hooyadeed inay ceer qaadato waa dhibaato kaleeto haysato tan kaleeto dhibaatada laba intaasba kasii dhib badan waxay tahay inay jiraan maanta magaalada ani aan deganahay oslo ama norway guud ahaan in laga helay ay joogaan oo la ogyahay gabdho soomaaliyeed jirkooda ganacsada inay jiraan oo aad u yaryar waalidiintoodan aysan wax wara uheyn arrintaas waa tahay oona wax Eh, aad looga nafa waxaad taabatay saddex qodob oo dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta qurbaha Eh, haddii kan ugu horeeya aan ku noqono tan labaad oo ah inay gabdhaha iyagoo yaryar guursadaan carruurna dhalaan waxaa laga yaabaa dhinac marka laga fiiriya inay ammaan noqoto laakiin dhaliisha aad ku u hayso un ay tahay in ay waxbarashadiina ka haraan dhaqaalahoodana uu yaraado oo laga yaaba noloshii hooyadood ay kusoo korisay inay iyagana carruurtooda ku koriyaan laakiin midda koowaad ee ah ilmaha inaysan ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruuftooda qaangaarka gabadha marka ee baaluqda kadib lagana yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin ay ka mid tahay inay uur qaadaan iyagoon la guursan culayskaasi intuu la eg yahay bulshada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool intee in la eg buu soo gaaraa runta waa culays aada u weyn markii aad fiirisid magaalooyin waaweyn ee maanta yurub ku yaala ee soomaalida badankooda ay degan yihiin sida london oo kaleeto waa dhibaatooyin kasoo caanbaxayo maalin maalin ka dambeysa oo lasii ogaanayo maxaa yeelay gabdho fara badan ee soomaaliyeedaa degan dhibaatada meeshay ka imaatana waxaa waaye gabadhii oo aan hooyadeed la lahayn wax wada hadala gabadhii oo hooyada aysan kaga sheekeyn kaga sheekeyn karin jinsigeeda iyo jirkeeda iyo qiimaha oo u leeyahay mustaqbalkeeda gabadhii oo aanan ogeyn waxaan aan sameynayo maxay yihiin cawaaqibta ka imaan karta micnihii ma jiro qof uu ku kalsoon yahay cunugii yaraa wuu iska socdaa tan arrintan ah maxaan ku lehay cunug inuusan jirkiisa warba uhaynin gabdhaha kuma sina oo waxaa jira wiilo fara badan oo soomaaliyeed oo maanta degan galbeedka oo ayagoo yaryar intay gabdho kufsadeen ama kamri cabsan ama qaawnaa waxay wax walbeetaba haloo sababay inkasta ana aaminsana sabab inay qaladtaa mar walbaba kufsi waa kufsi ma yeelan kara sabab ayagoo laakiin laga yaabo wiilasheen dhaqanka inay ka imaadeen ama ay fahmeen dhaqanka ah gabar kamri cabsan dee ayadaa meesha usoo dhigtay waxyaabaha lamidka ah in gabdho islaameed ee maxaan ku rahda kufsadeen saas darteedna xabsi ugu jiraan oy noloshooda dambeeta xataa mustaqbal yeeladoon maxaa yeel waddankan haddaa xabsi geshid warqadahaadaa lagugu qoraayaa meelay ku ole xataa shaqa dal haddaa dalbati birato way adagtaasaa shaqa ku heshid waaya si kale dhibaatada jinsiga iyo maxaan ku yidhi fahan la-aanta jirka qofka bini-aadanka waaridka inuusan kala hadlaynin ilmahooda jirka iyo waxa uu yahay iyo maxaan ku ihahdaa jinsiga labada jinsiga kala duwan dhibaato weyna ka imaan karta si kale haddaan u dhigo arrinta gabdhaha markaan ku noqdo waxaan hadalkaada ka dhadhansaday dhibaatooyinka noocaas ah marka ay dhacayaan waxaa laga yaabaa inay inta badan waalidiintu ay ka warhayn inay gabadhoodii uur qaaday cunug laga soo riday welina ay aysan war ka hayn waa xaqiiqo badanaa war kama hayaan maxaa yeelay waxaa jira sharci ah cunugan hadduu marba labaiyo toban sano ka weyn yahay dhibaatooyinka noocaasana uu gaaro in uu dhihi karo waalidkii looma sheegaayo warkan gruubka caafimaad ka shaqeeyo ani aan kamid ahan xaq uma lahan in intay baxaan waalidka u sheegaan ay dhahaan cunugaaga saan iyo saan iyo saan samey ma sameyn karaan marka taas waxay keenaysaa waalidkan inuusanba ogaaninba cunugiisa ama gabadhan xaaladda ay ku sugan tahay maskaxeed ama jireed sida inay uur yeelatoo laga soo xaaqay gurigan ay u joogtay umalayso gabadha way dhacdaa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxa aanu kaga hadlaynaa raad intee la eg ayuu burburka qoyska soomaalida qurbaha ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada aan u baaqa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijkeenna waxaa inoogu martaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qortay kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeen wax salaamay c o a iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed walaal su-aasha aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay muxuu noqon karaa doodka dawladaha ay ku hoos nool yihiin carruurta soomaaliyeed in ay ka qaataan sidii xaluusa noqon karaa doodka kaga aadan dawladda soomaaliyeed dabcan ee asal ahaan kasoo jeedaan aada baa mahadsan waa mahadsan tahay ifraax kusoo dhowow waa laba su-aalood oo isxambaarsan waxa aan filayaa waa hal su-aalo oo labo meelood ku kala aadan dowladda soomaaliya iyo dowladaha qurbaha ay dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin
haddaan ku hormaro dawladaha soomaaliyeed oo ay dhalinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin dhinac walba kolleyta markay quseyso dawlad ajnabiya iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ah ee dhex degan dawlad walba waxaa umalayna inay ka caga jiideyso oo aysan ahayn arrinta arrin ay dhibaato weyn u aragto ilaa ayaga xanuunka uu ka gaaro hadda aniga meeshaan aan degan oo kaleeto waxaa dhacday mar aan hadda sasoo dheereen in dhalinyaro soomaaliya ay isku mideeyeen sanadkaas sanadkii ka horreeyay waxaa ka dhacday in dhalinyarada wiil soomaaliya lagu dilay marka dilalka ay bataan dhibaatooyinka ay bataan oo ilmihii ajnabiga ahaa oo dhalinyarada ahaa la arko inay banaanka taagan yihiin oo ay dambiilayaal noqonayaan oo xabsiyada lagu guro markaas waa lagu qasban yahay in wax laga qabto because qof walba wuxuu ilaashanaa dee dhantiisa iyo nabadgelyadiisa waddamadan annaga hadda aan ku noolnahay badanaa waxaa laga shaqeeyaa in laga hortago dhibaatooyinka noocaasa ilmihii inay galaan laakiin maxaa laga qabanaa waayo kuwa dhibaatadii ku dhex jiro kuwa dhibaatada ku dhex jiro in xabsi la geeyo xabsigaas ay isaga dhex kurmaan ayada naftarkeeda caqli maahan dowladda soomaaliya markay quseyso dowladda soomaaliya waxay qaban kartaa waxay tahay oo keliya in bulshada ay wacyigelin u sameyso in dhalinyarada soo socotay usoo safraaya halkan ama lamaanaha halkan usoo safraayo ay u hesho shaqo iyo nolol oo ay meeshooda joogaan kuwa halkan joogana dowladaha ay la joogaan ay ku qasbaan inay si sharaf leh ula dhaqmaan oo ay ku haystaan tan kale dhalinyarta soomaaliyada xabsiyada maanta ka buuxa ma ahan soomaali baasboorada haystaan waa baasboor baasboor islaameed waayo soo lama dhigi karo dowladda soomaaliya waa inay inta halkaan imaado wax ka qabato laakin dowladda somalia waxay wax ka qaban kartaa in dhalinyarada soomaaliyeed meesha ay degan yihiin dal dalka ay degan yihiin ay shaqo ku helaan oo ay nolol ku helaan si ay ugu badbaadaan inay soo safraan ay halkaan tahriib usoo galaan dhibaatada kuwa haysato halkaan xabsiyada ka buuxo kale ayagana ay ay qabsato ifraax waxaa dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan haddii qoyska uu burbur ka yimid oo ay dhacdayba in labadii qof ee nolosha wadaagayay ilaahayna caruur ka dhex beeray ay ku kala tagaan reernimadii miyaysan ubadkoodii wada korsan karin wada shaqayn karin ayagoo aan say iyo haweeney midna isu ahayn anigu aaminsana inay wada shaqayn karaan laakiin nasiib daro badanaa ma dhacdo familada soomaaliyeed markay kala tagaan aabaha waxaa laga yaabaa inuu markiiba wadankaas xataa uu ka guuro oo meel kaleeto u guuro ama oo famil kaleeto samaysto uusan aaminsaneenba inay maxaan ku ihahdaa waajib ku tahay inuu ilmihiisa qayb ka haysto maxaa yeelay ilmaha laba qofaa lagu dhala markii la dhalayo hal qof lama ahayn laba qofaa la ahaa badanaa fahankaasi ma jiro oo aabihii inuu waxa dhaceysa ka tago ilmihii kabacdina hooyada keligeed ay ku noqoto meeshii laakiin dhibaatada ugu weynaan haysta annaga maahan maanta furiinka oo keliya dhibaatada ugu weynaan waxay tahay kuwa iska dhigaya inay isfureen oo inta ceer qaata ilmihiina dayacayo ani ma aaminsana soomaalida furiinka dhibka oo ku haayo bulshooyin weyn bulshooyin kaleete caalamka ku nool ka badan inuu nagu haayo ma aaminsana lakin annaga dhibka waxa nagu hayo waxay tahay arrinta ah hala sheego been ah waa isfurnay oo systemka hala geliyo ama maxaan ku dhaha dowladda ha loo sheegay in la isfuray kabacdina ceer ha la qaato aabihina saas mas-uuliyidiisa ku waayo norway hadda mar aan dheereen waxaa ka dhacday in boliiska uu familo habeenkii oo guryaha ku furay oo laga soo bixiya niman soomaaliya macawiso wata t v-yada wax runtii aada ceeb u ah balse way dhacda maxaa yeele beenay sheegeen beentina waa lagu ogaaday inay been ahayd oo waaba lasoo bandhigayba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a xarunteeda washington waxaa inoogu martiya ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraar soomaaliyeed oo arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa dhinaca arrimaha bulshada ee weliba caafimaadka ifraax waxaanu ka wareysanaynaa oo ay inoo faaqidaysaa raadka uu burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ku leeyahay dhallinyarada dhibaatooyinka uga imaanaya qurbahaas iyo waddamada ay ku nool yihiin dhegeystaha labaad aan u baaqo dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabay kusoo dhawo barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq maxamed xasan waxaan isxaaf madax banaan oo ka howlgala magaalada hargeysa ugu horeyn aad baad ii salaamaya bahda v o a iyo qoraa ifraax yuusuf ciyow aad baad mahadsan tihiin marka labaad haddaan barnaamij mawduuca u guda galo tala soo jeedinta aan ku hormaro tala soo jeedintaan usoo jeedinayo waalid waalidiinta soomaaliyeed waxa weeyaan inta awoodaa ay ubadkooda ku sociyaan soomaaliya intay yaryar yihiin oo dhaqanka la baro kabacdi in markuu weynaado lagu celiyo wadanka qurbaha ay ku noolaan waa inta awooda inta kale sidii ay dhaqankii soomaaliyeed ugu waani lahaayeen ay u bari lahaayeen in ay ay mar walba isku taxalujiyaan su-aashaan weydiinayo ifraax waxay tahay ifraax waalidiinta soomaaliyeed intaasoo caqabad ay kala soo gudboonaata dhalinyarada iyo ubadkooda maxaa la gudboonta laba caynkeeya ayay qaadi karaan waalidiintu oo ay ubadkooda ku badbaadin karaan kagana badbaadin karaan gangiska iyo maxaa dhibaatooyinka soo wajahaya iyo muxaadaraadka aada baad mahadsantahy v o a adigaa mudan cabdirasaaq ifraax kusoo dhawow waa mahadsantaha walaal xalka kolley aniga waxaa aaminsanaha inuu ku jiro waalidiinta oo isfahma ayaga marka koowaad oo isgarab istaaga ama ha isqabaan oo si runa ha isku qabaan ama si runa ha isku furaan mar kastaba inay isgarab istaagaan oo ilmahooda hal meel ugu soo jeestaan tan kaleeto waalidiinta oo fahma muhiimada ay leedahay in ilmaha la kala dheereeyo oo maxaan ku ihahdaa sanad walbeeta cunug aan la dhalayn diinta islaamka waxay faraysaa oo ku dhiirigelinaysaa qoysaska in ilmaha la yar ee la nuujinayo la nuujiyo ugu yaraan laba sano macnaheed taas maxaa waaye hooyadan laba sano hadday nuujiso hadday xataa tiraa sanad ku xiga ama labada qof isku raacaan inay cunug kaleeto ee dhalaan sanad soomaa sagaal bilood ay qaadanaysaa cunugan markaasoo saddex sano jiro oo cunug kaleeto waalidkiis ku mashquulaayaan cunug markuu saddex jir yahay ilaa xad wuu isku filnaan karaa laakiin intuu ka yar yahay afar bilood cunugii jiro hadday hooyada uur yeelato cunugii sagaal bilood oo keliya oo kaleeto la joogo hooyadiis waa wax aada u dhib badan dhibaatadana badanaa waxay ka bilaabataa cunugii oo intuu yar yahay xiriirkii waalidka iyo jacaylkii waalidka ka go-o hooyada markay lix cunug hayso ama shan cunug ay hayso soomaalida ah way ku adagtaa cunug walbeeta inay siiso jeceyl cunug walba inay siiso waqti cunug walbeeta inay u hesho maxaan ku iradaa dhaqaale baahidiisa tirta halkaa markaan deganaa waxaan nahay bulsho faqri ah Een, waxaa muhiima marka waalidiinta inay waxbartaan inay shaqaystaan inay isku dayaan inay ilmahooda u noqdaan musawir la fi- ay fiirsadaan oo ay ku daysadaan waaya Een, tan kaleeto ku baraarujinaya waxay tahay inay ogaadaan caruurtooda diintooda xilli horeeto cunugan inay baraan inuu fikero cunugan inay baraan wax walbeetoo la dhaho waa xaraam inaysan xaraam iska ahayn uu fikero cunuga inuu isticmaalo maskaxdiisa oo qof hore u socod leh oo noqdo taas waxay ka imaan kartaa waalidkiio ayaga ah waalid maskaxdooda ay furan tahay oo og cunugaaga inaan meel lagu soo xiranin waa muhiim in laga shaqeeyo xilli hore Een, arrintan dambe waxay u baahanaysaa faahfaahin maxaad ka wadaa inuu noqdo eh, cunug fikira oo wixii la yidhahdo waa xaaraanba aan xaaraan u qaadan Ah, macnihii waxaan ka wadaa waxay tahay in maxaan ku ihahdaa badanaa anaga so markaan dibadda deganaha waxaa dhacda in la yihahdaa ma noqon kartid kalkaaliso maxaa yeele waa xaraam Eh, ninaad taabanaysaa okay cunug inuu fikeri karo sidee ninkan aan taabanaya sababta un gabadhan inay fikeri karto waa ninkan aan taabanaya sideen u taabanaya taabashada aan ka doonayo maxay tahay taabashada islaamka mamnuucay muxuu yahay diinta islaamka taabashada ee mamnuucda maxay tahay qofkan waa beshin waa bukaan caawinteedu u baahan yahay Een, wiilkan dhakhtarka raba inuu noqdo sidoo kaleeta asigane maxaan ku iradaa dhakhtar ma noqon kartid gabaraa aad taabanaysaa koley dabcan su-aashaas ma umalaynaa weli inay imaato maxaa yeele nimanka weligood ba ayagaa dhaqaatiir ahaa sooma waaya ulimaysan imaan laakiin lacala hadday dhacdo wiilku inuu fikri karo dhihi karo okay see macquul ku tahay in bulshadoo dhan la dhaho cilmiga dhaqaatiirnimadoo dhan waa mamnuuc sababta la isma taaba kara darteed waad inuu mahadsan fikri tahay karo cunugaaga intaas tan kaleeto sharaxaad ka rab noogu waxay filan tahay badanaa waxaa laga hadlaa dhalinyarada shaqooyin fara badanaa loo diidaa sida dukaanka ma shaqey kartid oo kale maxaa yeele dukaanka qamrigaa lagu gadaa qofka marka cunugan waa inuu ogaa ama dhalinya qofkan dhalinyarada waa inuu ogaa karo maxay tahay dhibaatada iga imaan karta inaan ceer qaato iyo inaan shaqaysto dukaan qamri lagu gadaa aan ka shaqeeyo inuu miisaan inuu leeyahay oo Waayahay, dhegeysaninu arrintaas- keliya halkan qof warkuu sheegaya arrintaas culammadaan u daynaynaa eh, inay ka jawaabaan insha allah waana ku casuumi doonaa barnaamijka dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka haa waan dhowahay aad iyo aad baa umahadsantihiin gamac iyo ifraax iyo dhammaantii owe Eh, magacayga waa jailani muuse waxaan ku noolahay magaalada stockholm waddanka sweden Eh, aad iyo aad baan iga salaamaya Eh, marka hore eh, barnaamijka saan baan u dhegeysanayey Eh, runtii waa barnaamij muhiim ah oo aad u anfacaya waxay la tahay bulshada soomaaliyed ga- gaar ahaan ku nool qurbaha ama xagta kuwa soomaaliya jooga inay ka faa'idaystaan waan rajeynaya Eh, anaan ku dheeraanin waxa weeye hadalka eh, ifraax horta eh, ifraax waxaa muddo inay dhan u badisay arrintan qoysaska burburka qoysaska soomaalida ee gaar ahaan qurbaha ama waddamadan joogna hadda iyadu kay joogtay kaan joogo aada isugu dhow isku dhaqna ah Eh, waxaa muddo inay u badisay dhanka ragga in ay burburka qoyska sabab u yihiin ama ay iyagoo ka tagaan gurigii iyo ciyaalka dayacaan Eh, taas aad iyo aad ba horta aan uga soo horjeeda anigu Eh, waxaan aaminsanahay labada qof inay ka siman yihiin dhibaatadaas eh, ah eh, dhankaas kala taga ama in ilmihii la dayaco hooyadu way dadaalayaan hooyadu aad iyo aad bay u dadaalayaan umahadsan yihiin hooyada soomaaliyeed oo hooyo qaali ah oo meel kastay joogto dunidan eh, aad u dadaasha ilmaheeda laakiin shayga ka maqan waxa weeyaan kow eh, marka ugu horeysa eh, waxayna ka maqan deen soomaalida nahay eh, in dadkii ay hooyo abuhu aysan aqoon lahayn ku filan ay ilmihii ku maarayn karaan xataa iyagoo wada jooga ayaysan ilmihii tabar u hayn Eh, sababta hooyada aba wadankan intooda badan wixii ka yani xiliyada hore yimid ama xiliyadan dhexe oo xilligii soomaaliya burburkeedii eh, dadku aqoon muusan lahayn hooyada aba waxaa laga yaaba inaysan afka wadanka aqoon ilmihii inaysan kantarooli karin ilmihii markuu labaiyo toban shan saddex toban shan iyo toban sano gaaro inaysan kantarooli karin wuxuu soo bartay ama wuxuu tago ama iskuulkii ama macalinkii xiriir la lahayn hooyadu iyadoo dadaalaysa laakiin awood umale ma kabar garayn karto inay waxaa dhan mutaabaco ku sameysa ama ay ku sameysa raad yeelato Eh, taas waa dhibaatada ugu weyn aan u aaminsanahay inay ilmuhu inxiraaf sameeyaan ama ay waddada kala dhexdaan Eh, tan kaloo kale tagana aabaha sabab baa ka- eh, kaxaysa eh, si ifraaxba ka sheegtay ama sababo dhaqaale ha ahaadaan ama sababo kala taga ha ahaadaan Eh, laakiin eh, iyadoo la kala tegay baa haddana saa jaamac sheegtay la samayn karaa eh, in la wada shaqeeyo oo ilmihii noloshoodii laga wada shaqeeyo sababta koowaad anu khaladka waxaan saarayaa ifraax ifraax anoo eh, hadalkeedii tix raacaya eh, hooyada sababta waxay tahay hooyadu eh, waxay luminaysaa eh, haddii ay eh, ay il- aabbaha ay s- xiriir la sameyso waxay luminaysaa kharashaadka ay qaadaysa marka aabuu ka maqan yahay waa wax xaqiiqa oo aynan ankiri karin Eh, problemka ugu weyn waxa wey iyadoo kharashaadka la siinaya aabba la-aanta ilaashadaysa ayaa aabihii fogeynaysa oo aabihii u diidaysa ilmihii inuu arko xataa Waaya.
taasna waxay keenaysaa inuu aabihii ilmihii ka tago inuu aab ilmuhu uu markaas uu aabbo waayana dee aabihii iska daraysto Jailani- taas waa qodobka waa.
jailani aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaad wax yar eh, qodobkaasi aad noo hayso eh, ifraaxna aan barnaamijka eh, siiyo inay fursadda qodobka koowaad ay ka jawaabto oo ah dhaliisha aabbayaashu ay u tegayaan inay tahay cilad ka imaanayso hooyooyinka iyagoo dhaqaale ahaan u fiirsanaya adoo soo koobayo ifraax arrintaas maxaad ka dhihi lahayd wal ma dhahay aniga marnaba ma jirto arrintaas maxaa yeele waxaa ogaamaa m- dumar fara badan ee arrintaas ku qana- ku qanacsan ayagoona ka fikirayn dhibaatada qoyskooda ay u keenayso siiba caruurtooda ay u keenayso xoogga saare inay dhaqaalo ku helaan een waxyaabo qaldan diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan intaba ma diidani taas aniga laakiin haddana waxaan aaminsanahay aabahan shala gabadhan markuu guursanayay muxuu u aqbalay in oy system inay ceer ku raadsato ayaa ayaa magaciisa intuu ilmo ka dhalo micnihii ragga soomaaliyeed mar walbeetaba qeybay kuleeyihin hooyo kasteeto single mother ah soo jooga oga sida u ogolaada asiga soo jooga inay Waayo.
single mother noqoto sababta inuu dhaqaala aan kaa waayo fikirin waayo, een- soo ma?
waxaan doonayaa een, dhibaatooyinka Ibrahim- dhibaatooyinka lama Ibrahim- dhihi karo boqolkiiba sideetan een waxaa aaminsanaa inay ragga ka socdaan weli waaya Een, waxaan wakhtigaa naga ciriiri ah marka sidaa darteed waxaan jeclahay sidii jeylaaniba uu ku weydiiyey maxaa xal ah ayaad leedahay adiga ifraax yuusuf ciyow qurbihii waa la joogay wakhti dheer dhibka waa la arkay mirihii dhibka ayaa la gurtay halkan hadda la jooga ah ee in wax la isu sheego xaggee looga gudbayaa maxaa tillaabooyinka wax lagu sixi kale ay yihiin Een, aniga tallaabooyinka wax lagu sixi karo waxaan aaminsanahay kow bulshada oo horta isku tagto bulshada oo aqoonsato dhibaatooyinka haysto in dhibaatooyinka si xaq ah looga hadlo in si cad looga hadlo in si cad looga hadlo oo aan marnaba maxaan ku iraadaa la qarinin oo la dhihin wax hebelna waa saan wax hebelna waa saan ama aan loo magaciidin sida arrimaha qabiilka iyo waxyaabaha lamidkaa lagu sameeyo soomaaliya aan lagu sameyn arrintan si cad looga hadlo tan kaleeto xalka noqon karta waxay tahay waaridiinta iyo luuqadaha wadanka ay degan yihiin ama wadamada ay degan yihiin barta shaqaysta dad- noqodo dad ilmahooda ay ku faanaan oo ay sheegtaan oo aysan ka xishoon inuu qofkaas waarid u yahay ama qofkaas oo dhalay taas waxay keeni kartaa inay si degdega fabilkan soomaaliga ah uga baxaan faqriga iyo dhibaatada maxaa yeele qofka markuu luuqada barto shaquu helayo wuu shaqaysan karaa ilmihiisi xaafadaha ay degan yihiin oo dhibaatooyinka badan ay ka jirto baan guryaha ceerka lagu qaado ay degan yihiin way ka guurayaan guryo waaweyn ay degi karaan markaas wuxuu noqonayaa cunugga inuu gurigiisa joogi karo oo ku noolaa karo laakiin hadda wiilkii banaankaa loo raacdayna gabadhi waxaa laga yaabaa inay ayada xataa saaxiibadeed aado hooyada aysan ogeen ilmaheeda meesha kala baxeen aabihii uusan ogeen sidoo kaleeto marka maskaxda waa in ilmaha laga dhiso eh, Waaya.
intaan jirkooda laga fikirin ugu dambayntii ee waxaad sheegtay inaad qortay laba buugaag oo caruurta iyo buug aniga aan akhriyey ee ilo-oy oo runtii buug xiiso badana xaggee laga heli karaa buugaagtaas dadka soomaalida ah ee doonayo inay ama ilmahooda kuwa caruurta u gadaan ama kan sheekada ah ay iyagu akhristaan buugga ilowey waxaa laga heli karaa muqdisho iyo magaalada oslo labadaba Een, buugaagtan kaleeto ee taxanaha sheeko sheeko iyo magac iyo muuqaal ayagana oslo yaaliin oo laga heli karaa qofkii rabo oo maxaan ku iraadaa u baahan wuxuu geli karaa facebook eh, pagekayga oo ifrax iyo qoraa eh, soomaaliyeed haddii uu gala halkaas uu kasoo dalbado waa loo soo diri karaa ibrax aad iyo aad ayaad u mahadsantaha adigaa mudan walaal dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay raad intee la-eg ayay ku leedahay burburka qoysaska soomaaliyeed dhallinyarada ku rafaadsan qurbaha ee soomaaliyeed waxaa inoogu marti ahaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraal soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka waxa ay degan tahay dalka norway magaalada oslo tan iyo kulantadeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac bulla jaamac waan la socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha qofkii u seegana wuxuu dib uga bogan karayaa boggeyga internetka v o a somaly com haatanna magaalada muqdisho war naga soo gaadhay dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlgal kale oo cusub oo dhinaca amniga ah oo caawa ka bilaabmaya magaalada muqdisho howlgalkan oo lagu tilmaamay dardargelinta amniga ayaa lagaga dhawaaqay xaruntii xaruntii gaadiidka booliiska madaxda halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre shirkii amniga oo aan yeelannay maalintii shal ahayd aniga iyo wasiirrada iyo taliyaasha waxaa ka soo baxay in la sii dardargeliyo sugidda amniga magaalada muqdisho ciidamada xasilintu inay iyagoo foojigan shaqeeyaan in lagu shaqeeyo go'aankii ka soo baxay golaha wasiirrada iyo go'aankii madaxweynaha oo ahaa in la sugo amniga magaalada muqdisho sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ciidamada iyo taliyayaashooda inaad ka shaqaysaan sidii magaalada muqdisho amnigooda uu ku noqon lahaa boqolkiiba boqol xukuumadduna waxay idinla garab istaagaysaa wax walbood u baahantihiin ciidamada halkan jooga waxaan leenahay idinkaa laydinka rabaa inay shacabka soomaaliyeed idinku hurdaan laakiin waxaa idinkula dardaarmayaa cidda aad u adeegaysaan waa shacabka soomaaliyeed inta aadan wax kala qabanina waa inaad u turtaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay in ugu baaqay ciidanka inay ka fogaadaan in dhexdooda dhexdoodu ay isku dhacaan waxaan idinka iyo taliyaashiinnaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan qalabkan waxaad u haysataan inaad uga difaacdaan ummadda soomaaliyeed cadowga ijaafeeyey ma ahan inaad idinku isku khaldantaan taliyayaasha waxaan leeyahay waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagal ah oo keeni kartaa inaanay isku qatalmin ciidamadu intaas ka sokow maantay waxaa muuqata in agabkiinna uu idiin dhammaystiran yahay in ciidan walba mushaarkooda ay dawladdu bixiso inaan diyaar u nahay inaan sii dardargelinno in xuquuqda idinka dhiman laydiin dhammaystiro laakiin waxaan wakhti dambe loo hayn oo ay muhiim tahay in kulligiin aad ogaataan inta uu cadownugu dhex jiro u soo labistay inuu gooyo naf dadka shacabka soomaaliyeed waa inaan fuujignaannaa soo jeednaa habeen walba
madaxda kale ee dowladda halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga guddoomiyaha gobolka banaadir wasiirka cadaaladda iyo taliyaha booliiska tallaabadan ayaa iyadu imanaysa laba maalmood kadib weeraradii magaalada muqdisho ka dhacay habeenkii jimcihii kaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo afartan qof
haatanna jabuuti dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday inay magacii hore oo loo yaqaanay dekedda oo ahaa d c t ee doraale container terminalka ay bedeshay dekedda iyadoo haatan loo bixiyey shirkadda maaraynta terminalka konteynerada ee daroole tallaabadan ayaa ka dambeysay markii khamiistii madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu saxiixay dikareeto jebinayso heshiiska xagga dekedaha ah ee doorole oo u dhexeysay jabuuti iyo d b wold haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan rabadaan muuse ayaa inoo soo diray kormeeraha guud ee dowladda jabuuti xasan ciise suldaan ayaa shir saxaafadeed uu xalay ku qabtay hotel sharaton ee magaalada jabuuti si cad arrintaasi ugu shaaciyey hadalladiisina waxaa ka mid ahaa boorka d c t dorali container terminal loolanaydi imika magaciisa hota u isbedelay societe de gestion di terminal container dorale baa laydhaa markaa boorka marka horeba waxa weliisheeraynayay reer jabuuti baa shan nin unbaa ajahanib ahaa shantii ninna dibadda dowladdu waxay dhigtay khamiistii labadii dee raggaa unbaa markii horeba kala waday reer jabuuti baa waday reer jabuuti ka shaqeeya reer jabuuti baa imika wadana boorku siisu u socdaa siisu maam ogow ina shirkadda dp world markay waddanka soo jadiida ay tagtaba reer jabuuti ay qaadaysa si dadka wax u tababarto oo boorarkaygaa jadiidka ay baraan markaa kuwan ayagaaba dadka wax barayo ma baahna dad kale shir saxaafadeedkaasi ayaa wuxuu kaloo ka jawaabay xasan ciise suldaan saamaynta maraakiibta kusoo xidhan iyo dekadda jabuuti ay arrintan ku yeelan karto iyo inay saamayn ku yeelato shiinaha maalgashaday jabuuti iyo sheexnadaha u socday etoobiya may waxba may soo jeedinayn boorka maraakiibtu way ka weecinaysay boorka jabuuti waayo waxay samaysay ofed boorka waxay u qabsatay si ay boorarkayga u brotejiso waxay samaysay way ka weecinaysay qiimaheyna cirka geynaysay si uu boorarka ayadu leedahay ay u geyso markaa wax nagu biira maa wax soo biira maaha noo imaado maa wax kale ma jiraan baaska dan kale ay ayadu ka shaqaynaysa may ayadu dubayna meesha iska joogtuunoo lacagtan bilaashka ay ku helaysuun inay wadatay doonaysay laakiinse boorku shiina mudhi shiina boorka jabuuti baa leh shiinuhu waxba kuma le shan wuxuu ku leeyahy ventura burson markaa jabuuti baa xora inay boor dhisato meesha doonto ka dhisato tajuuray ka dhisi guweed bay ka dhisi waxaas oo dhanna barska waxay la socotaa siduu suuqu u socdo etoobiya waddan weyn oo aan barteneer nahay weeyaan aan isku wala xidhanahay oo sanad kasta toban burson bahalkii aan kuraasonskiisu ay fuurayso wuxuu u baahan yahay inuu dariiqyo badan dhiso kormeeraha guud ee dowladda jabuuti xasan ciise suldaan ayaa sidoo kale ka waramay amba sheegay jawaabta jabuuti waxay tahay haddii arrintan ay gasho maxkamad caalamiya dee annagu xaqaayigaan ku joognaade laakiinse dee maxkamad waxay doonaan bay odhan karaan laakiinse xaqaayigaan ku joognaa xaqaayiga waxa weye nin kasta inuu waddankiisa isagu dee dantiisa guudu ku shaqo leeyahay sharciga adduunku wuxuu leeyahay waddan kasta suufaranteegiisa iyo dantiisa guud isaga madax banaanadiisa isagaa dee responsabilitegaasi dul taala ninna looma diidi karo waddanna looma diidi karo inuu developmentgiisa asfiireeyo rabadaan muuse v o a jibuuti rabadaanow aad baad u mahadsan tahay weli v o a washington ayaad naga dhagaysanaysaan markan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afraad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa fardihii daraawiisheed allah u naxariistee halgamaagi weynaa sayid maxamed cabdila xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha ingiriiska talyaaniga iyo xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado saddex kale ah rag fardo iyo hub waxay la ahayd in saddexdaasi ay lama horaan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaana gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay sidaa daraaddeed fardaha xarumihii daraawiisheed lagu hayey aad bay u fara badnaayeen lamana sheegin tiradooda dhabta ah citiqiin toddobaatanadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaan isku dayey xog runta u dhow kuna saabsan tiradii fardahaas inaan ka helo daraawiishtii aan nolosha ku soo gaaray hase ahaatee ku waliba intuu gacmaha ka taagay ayuu yidhi yaa sheegi kara yaa islaam ahoo tiro ku dhammayn karay maalin kalena bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayaan xamar kula kulmay gabyaal reergadood ahaa oo guuleed socfe la odhan jiray markaasna da' bastiis la ahaa guuleed inkastuusan daraawiish tegin haddana wuu soo gaaray wuuna ku garaadsaday waxaan weydiiyey fardihii soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen markaas buu ku jawaabay fardahaad i weydiinaysaa nugaal iyo gacan daraawiisheed ayay ku idlaadeen kamana soo noqon awjaama cumar ciise oo allaha u naxariistee taariikhda ururka gobonnimo doonka ah aqoon gaara u lahaa ayaan isagana jeer isla soo qaadnay gabayga caanka ah ee haddana caynka ah sayidkuna uu mariyey geelii miinale la baxay kolkuu reerbari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada lagaga qaaday waa gabayga fardaha kumaankunka ah kalena midabka ah uu ku sheegayo fardihii uu soo kicin lahaa halkii geela laga kaxaystay hadduu joogi lahaa waa gabayga ay soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af soomaaliga fardaha iyo midabadooda waa gabayga raggii geelaa saanyaday uu ugu dardaar warinayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba kun coofaar bullaa kuman cudbaawiira kun caddaana kuman caarla iyo kuman baroor ciida kuman calasa kuman bood carfi leh kuman cillaanmiida kumanyaal cirfiid iyo askira kuman cawaasiira kuman xamar cas iyo miidahoo wada cawiifaaya kun calow ah kumanyaal calcala kuman dhalaal cawra kun carwaajis iyo boor leh oo midab casuuraaya kun calow ah kumanyaal curboon kuman ciriifaaya kuman calasa kuman cawmisila kuman caruusaada kun cigaalan caynaan yaqaan kuman cidoodmeera kumanyaal cishaha fii durduro haadda la ciyaara kumanyaal cirbiidintaa ka dhiga ceelashiyo gaarka wuxuu sidaas u wado iyo kuman horle wuxuu kolba ku soo daraba waa gabaygii qaybaha ugu dambeeya uu ku odhan jiray intaasoo kun wadacayna yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciiro iyo qeyqi leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye oomadahan siin lahaa coodi iyo jiile waxaan ciiska weyn dari lahaa caadaqaataha eh cawgiirta waa noqon lahaa cooflihii bariye geelii carrada buuxiyey ee calaggu saanyooday caqlinimaan lahayn baa is yidhi waa cantoobsadaye cidlaa laga kaxaystaye ma waa cudud la ii sheegtay dhalaarta aan gabaygaa ka sheekaysanaynay ayaan awjaamac weydiiyey hadday run tahayo farda sidaas u badan ay daraawishi lahayd markaas buu yidhi way lahaayeen beenna kuma uu sheegin si uu taas iigu rumeeyana wuxuu ii wariyey sheeko hargaysa ku dhex martay isaga iyo cali darmaan oo muddo dheer ahaan jiray maqadinka fardaha daraawiisheed wuxuu awshaamac darwiishkaa haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd markaas buu ku yidhi ma waxaad i haybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa mase kuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiisha wada lahayd waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil ow jaamac baa yidhi kolkaas buu cali darmaanno ugu jawaabay kuwaas ilaah oo keliya ayuunbaa sheegi kara su-aasha haddaba meeshaan ku habboonay waxay tahay haddii tirada fardihii daraawiisheed ay sidaas u badnayd rag allow tayadooduna sidee bay ahayd barnaamijyadii kan ka horreeyey qaarkood sidaan ku soo xusay weligeed muran lagama keenin dhoodida nugaaleed inay ahayd dhulka soomaalida meesha ugu fardaha wanaagsan taasoo ah halka wakhtigii ay jirtay intii sii badnayd ay daraawiishi ku sugnayd kuna bulaashay waxay ahayd meel farda lagu dhaqo meesha ugu wacan maxaa yeelay dhagaxna ma laha waayadan ka horna biyaha iyo cawskuba falti bay ku ahaayeen waxaa isaguna nugaal soo raaca geyiga ximanood oo ka tirsan dagaamada dhexe ee dalka xilliyadaas aan hadal haynana fardo tilmaamani ay marba ka soo bixi jireen duluucdu waxay tahay labadaas meelood fardihii ka dhalan jiray lama sheegin fardo kale oo orod ku hawaysan karay waa siday odayadii hore noogu warrameene dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo barnaamijkan oo kale ah hadduu eebba idmo
abwaanka waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja intaasi haddaan kaga gudubno markana bal aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa maxamed cabdisandheere ka codsado inta dhinacii heesaha aan u gudagelin mahadsanid zahra aqalka cad ee maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaabta u ahayd mid xubnaha xisbiga jamhuurigu ay hore usoo bandhigeen oo ka hadlaysa in hay-adda f b i du ay awoodeeda dabagal si xun adeegsatay warbixinta dimuqraadiga ayaa lasoo bandhigay sabtidii shalay saddex toddobaad kadib markii lasoo bandhigay tii jamhuuriga oo uu diyaariyey david nunes oo ah nin ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee koongareeska soo bandhigan ayaa yimid kadib markii wadaxaajood uu dhex maray hay-adda f b i d adam shief oo ah dimuqraadiga u sarreeya guddiga sirdoonka ee aqalka hoose kaas oo laga soo doortay gobol california wadaxaajoodka ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo dhinaca kale ee siyaasadda caalamkana guddiga dhexe xisbiga shuuciga ee shiinaha ayaa soo jeediyey in la joojiyo xadidaadda muddada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sidaasina waxaa baahisay wakaaladda wararka ee shinwa xilligan la joogo ayaa dastuurku wuxuu leeyahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku aanay hogaamin karin dalka wax ka badan laba xilli oo midkiiba uu yahay shan sano isbeddelka ayaa u ogolaan doona madaxweynaha shiinaha jingping inuu sii wado shaqadiisa madaxweynena muddo dhaafsiisan laba kun iyo saddex iyo tobanka isagoo xilka madaxweynenimo soo hayay tan iyo sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii dhinaca kale ee siyaasadda bariga dhexana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyada isugu raacay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka suuriya ay hirgeliyaan xabad joojin ka dhaqan gasha guud ahaan dalkaasi muddo soddon maalmooda islamarkaasna goobaha godoonka lagu hayo laga qaado oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taala ee quuta in goluhu uu arrintan ka midoobo ayaa timid kadib markii ay adkaadeen wadahadaladii in la helo hanaan ruushka uu taageeri karo dadaaladana ay soo dhiraaniriyeen wadamada sweden iyo kuwait iyagoo siinaya iyagoo sii waday wadahadallada ilaa intii codkan laga qaadayey waa tahay maxamed oo aad baad u mahadsan tahay markana dhegaystayaasha anigii adigooba heeskii haadimo iyo fanaaniinta cabdiweli sayidka iyo nastexiindho codadkaasi sida quruxda badan ee talantaaliga u dhacaya cabdiweli sayidka iyo nasteexa indha iyo heeskaasi hadimo ayaan dhegihiina uga sii tegaynaa maxamed cabdisandheere oo barnaamijka ila waday iyo sidoo kale soo saaristii dhinaca barnaamijkan ee bashiir abikar iyo anigoo saare cabdi axmed dhammaanteen waxaan idin leenay intanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.